halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o eda ood si toosa nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada geeska afrika iyo internetka ood nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroornimo talaadaah kowda bisha agosto sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa soo jeedinaya anigoo ah jaamac buulle jaamac iyo saare cabdi axmed
badanaa wixii igu riixeey oo inaa askari noqdo waxay ahayd wartaqaasiyaan cleveland waayo cleveland markii oo ani aan imaaday qof oo askari oo soomaali ah kuma jirin badanaa dadkana wax kale unbay aaminsanaayeen askarida inay tahay oo cleveland maxalda waddanka maraykanka dhan kaasi waxa uu ahaa maalikow cismaan xamaadi oo ka mida dhalinta soomaalida maraykanka ee ku biiray ciidamada booliiska ee waddankan qodobada kale oo aan idiin haynana waxaa ka mid ah shirweynaha culummada waqooyiga maraykanka oo la soo gebagabeeyey
iyo qodobo kale balse marka hore waxaaad ku soo dhowaataan warkii dunida aabbaha dhalay wiil uu dagaal uga dhintay isaga oo ahaa kabtan ka mida ciidamada maraykanka humayaan khan ayaa kula teliyey madaxda xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka inay deeriyaan musharaxooda madaxtinimo ee waddankan donald trump maadaama hadalladiisu ay dad badani u arkaan ayuu yiri sharaf dhac mid ku sameynaya nafta wiilkiisa iyo muslimiin badan oo u horay dalkan maraykanka kheyr khan oo shalay telefishinka kala hadlayay dadweynaha maraykanka ayaa trump ku tilmaamay midaanan u qalmin hoggaanka waddankan quruxda badan wuxuuna ku tilmaamay musharaxnimada xisbiga ee uu ku guulaystay inay tahay taariikh xun loona baahan yahay inay jamhuuriga ay ka mid yihiin madaxda mitch mccol iyo paul ryan oo afhayeenka baarlamaanka dalkana inay kasoo horjeestaan musharaxa xisbigooda wakhtigan ee donald trump odagan khan iyo marwadiisa khazalah ayaa waxaa markii ugu horreysay bulshada caalamka toddobaadkii hore ay u soo muuqdeen markii ay kala hadleen shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee lagu casuumay hillary clinton shirkaasi oo ay ku xuseen wiilkooda oo uu qof isqarxiyey ku dilay dalka ciraaq kadibna ay si wanaagsanay u taageereen musharaxnimada hillary clinton oo iyadu u taagan xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka dowladda siiriya ayaa ku dhawaaqday inay diyaar u tahay ka qaybgalka wadahadallada mucaaradka ee ka dhacaya genefa dalka switzerland ee dhacaya dhammaadka bishan agoosta iyada oo aysan wax shuruud ah ay ku xiraynin iyo faragelin intaba dowladda oo arrintaa ku dhawaaqday axadnimadii shalay ayaa waxaa xigay kulan dhex maray ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan xaaladda siiriya iyo wasiirka ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalkaasi faysal magdali magdaari faahfaahin kama bixin wadahadalladan dowladda reer galbeedka ayaa shuruudo ku xidhay in madaxweynaha bashaar al asad uu xilka ka dego si loo helo nabad waarto balse bahwadaagta madaxweynaha al asad oo uu ruushku hogaaminaya ayaa arrintaas gaashaanka u duruurtay arooryo suuban dhegaystayaal mar kale halka aad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanayso washington iyadoo ay waayadan soo badanayeen dilal lagu eedeeyey booliska maraykanka ee caddaanka inay u geysanayeen qowmiyadaha dadka madowga ee maraykanka ayaa haddana waxaa soo badanaya dhallinyarada soomaalida maraykanka ee ku biirayso ciidamada booliska ee amniga gudaha maalikow cismaan xamaadi waxa uu ku nool yahay gobolka ohaayo oo ah deegaan ay soomaalidu ku badan tahay waxa uu sheegay inay wax weyn uga dhigan tahay soomaalida iyo isaguba xilkiisa boolisnimo sahre cabdi axmed oo la xiriirtay ayaa warbixin gaara ku eegaysa nolosha maalikow cismaan xamaadi iyo sida ay u beddeshay shaqada uu hayo
maalikow xamaadi xuseen mokoma waxa uu ku dhashay sannadkii kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo shantii magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe wuxuuse ku soo barbaaray magaalada kismaayo waxaase dalanbaabiga qoysaska soomaaliyeed awgeed uu ka mid noqda kumanaanka carruurta ah ee loola cararay xeryaha qaxootiyada ee dhadhaabay dalka dariska ah ee kenya kadib burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya halkaasi oo waxbarashada aasaasiga uu ku soo qaatay laakiinse sannadkii labadii kun iyo toddobadii waxa uu imaaday dalkan maraykanka maalikow waxaana isbeddel uu ku yimid noloshiisii wuxuuna go'aan ku qaatay inuu ka mid noqdo saraakiisha booliiska ee dalka maraykanka isagoo markaasi dhammeeyey waxbarashadii heerka kollejka ee halkan uu ka bilaabay khadka telefoonka ee gobolka ohio ayuuna iiga warramay xaalkiisa sida uu ku bilowday maalikow markii uu maraykanka yimid jilib baa liigu dhalay kismaayona waan kusoo koray kadibkeedana kii oo maaragtay dagaal ka dhacay soomaaliya waan kasoo kaxnay waxaan aadnay tanzania tanzania markii aan kasoo laaban haddan kenya cabaar joogay oo waxaan kusii bartay then two thousand sevenka kenya liigu soo waday oo maraykanka lii keenay markii kow waxaan kasoo degay milwaukee wisconsin wisconsina waxaan joogay two thousand seven ilaa ten aan u malaynaa mise maxaala nayanka gabgabadeeda anden waxaa kale oo markaas kadib aan cleveland ohio usoo guuray gobolka ohio oo uu ka mid yahay saraakiisha ciidamada booliiska ee dalka maraykanka maalinkow xamaadi waa gobolka labaad ee jaaliyadda soomaalida ah ay ku badan yihiin inkastoo ehelkiisa dhowr qof oo ka mida ay ahaayeen askartii hore ee ciidamadii milatariga dowladdii dhexe soomaaliya wixii ka horreeyay kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ka hor intaysa dowladdaasi burburin haddana waxa uu ii sheegay in hamigiisa dhinaca kale uu ahaa inuu ka mid noqdo ciidamada booliiska ee dalkan maraykanka taasoo ahayd riyo isaga u gaar ahayd badanaa wixii iigu riixeeyay oo inaan askari noqdo waxay ahayd horta qaasiaan cleveland waayo cleveland markii oo ani aan imaaday qof oo askari oo soomaali ah kuma jirin badanaa dadkana wax kale unbay aaminsanaayeen askarida inay tahay oo cleveland mise maga maxalda wadanka maraykanka dhan marka badanaa waxaan u galay in oo maaragtay dadkayga oo inaan maaragtay ayagana inay noqon karaan wixii ayaga rawaan iyo qof walbo maxaa la dhahaa wixii oo damac ka galo inuu samayn karo maxaa la dhahaa boogey horta cusmaan baa layiri la dhihi jiray wuxuu ahaa military soomaaliya waagaas ani hataa waan yaraa maxaa la dhahaa midkoo kale oo adeerkay dhalay saalax mukoma dhahayaan asagana miligtuu ahaan jiray asagana mukoma radio nin dhahayaan haddaba in uu qof ka mid noqdo ciidanka booliiska ee maraykanka weliba isaga oo ka soo jeeda waddan ka baxsan dalkan maraykanka soomaali ah haddana muslim ah waa dhacdo dhowr qof oo soomaaliya ay horay uga mid noqdeen ciidamada booliiska ee gobolka minnesora haddana waxaa isweydiin mudan inay jiraan shuruudo si gaar ah dadka loogu xusho marka ay ku biirayaan ciidamada maraykanka gaar ahaana kuwa nabadgelyada ee booliiska gudaha any qualification oo cleveland police oo laga raway aligu qaatay wax oo maaragta hadda oo special ahaan macnaha ninkan soomaali waaye mise ninkan african waaye ligu qaatay ma jiraan waxaa ha imtixaan baa jira imtixaamin baa jiraan gala oo lagaa raway inaad gasho oo ku baastid kuwaas baan galay maayna wax oo special ahaan soomaali ahaan laii qaatay ma ahan magar dadka soomaalida ah ee ku dhaqan maraykanka laftoodu maxay uga dhigan tahay isdhexgalka bulshada ay ku sameynayaan mar kale maalikow xamaadi wuxuu iigu jawaabay wada meel weyn ba bay iga saaran tahay soomaali ahaan maxaa la dhahaa taasaytana maxaa la dhahaa waxaan tusaynaa in oo nahay dad oo maaragtay oo dhib badneen oo sharcigana rawaan inay bartaan maaragtay dad oo xun inaan ahaaninoo oo maaragtay sharciga maraykankana inay ka qayb qaataan oo maraykanka macal communitigaga communitiga inay caawiyaan keli soomaali ma ahan macnaha soomaali markii uu askari noqdo ma ahan soomaali keli askari ma ahan wuxuu u yahay maxaa ladhaha wadanka dhan qof walba oo maaragtay wadanku joogo oo caawinaad u baahan soomaali mise qofka oo wadanka ku dhashtay iyo wixii qofka u baahan inay ku caawiyaan marka somali police it means a lot to me in oo maaragtay soomaalida maaragtay weliba qofkii rabo inuu noqdo booliis ohaayo ahaan intaas waa cleveland aan joogo waxaan dhagay inaan ila soo xiriiraan oo maaragtay anigana waan sheegi lahaa sidii oo booliis lagu noqdo iyo wixii booliista qabato iyo maaragtay muhiimadda oo sharciyaasha maraykanka oo la barto muhiimadeeda jabriil maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda ohio state university ee gobolkaasi ohio ee ah halka uu sarkaalka booliiska ka noqday maalikow xamaadi horta ohio ma lahayn booliiska dad badan oo qortay sababo jiroo badan awgeed dadka soomaaliyeed waxay soo mareen meelo dhib badan sida kenya oo kale oo musuq maasuq badan iyo howlo badan ay ka jiraan booliisku ay yihiin dad dadka ceyrsado oo laga cabsado marka dadku waxay uhaystaan inay sidii oo kale yihiin booliiskan oo ay raadsanayaan oo ay dhibaateynayaan laakiin waxa dhabtaa waxaa weeye booliiska dadku haddaanay ka mid noqonin dhibaatadoodana kama badbaadayaan mana fahmayaan marka runtii wax weyn bay uga dhigan tahay waxyaabo badan oo caqabada ah jiray hadda tusaale ahaan magaaladan kalamba waxaa jirtay gabar isku dayday inay qorto booliiska soomaaliya oo loo diiday maadaama ay xijaab xirnayd in ay qorato waxaa keenaysa arrintaas aqoon la-aan booliisku ay u qabaan diinta islaamka iyo dadkii muslimka ahaa iyo shaki ay qabaan marka in dadkii ay galaan booliiskii waxay keenaysaa in qofkaas soomaaliga ahi uu wax badan ka geysto isfahamka dadka soomaalida ah iyo hay-ada hay-adaha booliiska iyo laamaha booliiska dhallinyarada yaryar ee soomaalida ah ee ku biiraya ciidamada booliiska ee dalkan maraykanka ee qaarkood halkan ku dhashay ama ku barbaaray waxay imaanaysaa iyadoo dhinaca kale ay jiraan caqabado cunsurinimo oo booliiska qoomiyadda caddaanka ee dalkan maraykanka waayadan lasoo warinayo inay kula kacayaan dad ka soo jeeday qoomiyadaha madowga ee dalkan maraykanka taasoo keentay dhimashada dad aada u fara badan islamarkaasina kicisay xasaasiyad fara badan dibadbaxyo iyo dadka caroodayna ay ku soo badanayeen gobolada dalkan maraykanka aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintan ku eegeysay dhallinyarada soomaaliyeed oo ku biiraya booliiska maraykanka
waa hagaag subax wanaagsan weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da waxaa habeennimadii xalay goor dhaweyto waxaa wakhti aan sidaas uga fogeyn dalkan maraykanka xilligiisa lagu soo gabagabeeyey magaalada trono ee dalka canada toddobaadka soomaalida oo ay kasoo qayb galeen dad fara badan waxaana soo qabanqaabiyey ururka somali today dadka kasoo qaybgalay soomaalida u badan ayaa waxa ay ka kala yimaadeen gobolada maraykanka iyo canada waxa ayna noqonaysaa ciyaartan tii labaatan iyo lixaad ee canada lagu qabto oo ururkaasi uu soo qabanqaabiyo iyada oo ciyaaryahano dhinacyo ka kala socdana ay ka wada qaybgalayaan dhowrkii sano ugu dambeysay haddaba wariyaha iyaga magaalada tan washington joogay laakiinse haatan ku sugan halka ciyaartaasi ay ka dhacayso ibraahim xasan daanduray ayaan goordhoweyta khadka telefoonka kula xiriiray waxaana uu iga warramay ciyaaraha lasoo gabagabeeyey iyo sidaa xiisaha ay ulahaayeen xalay
horta zahro guud ahaan markaan ciyaarahan kaga waramo waxaa loogu magac daray somali week waxaana ay halkani ka socdeen muddo waxaa ka qayb galay kooxo aada u tiro badan laakiin waxaa lasoo gebagabeeyey habeenkii xalay ahaa ciyaarahaasi oo finalka ay usoo baxeen labada kooxood ee minnesota twins iyo kooxda kale ee banaadir f c waxaa daawashadeeda kasoo qayb galay dadweyne aada u tiro badan oo ka kala yimid magaalada toronto iyo magaalooyin kale ee ku dhadhow waxaa kale oo kasoo qayb galay danjiraha soomaaliya u fadhiya washington axmed ciise cawad iyo sidoo kaleeto waxaa kasoo qayb galay xildhibaan axmed xuseen oo ku jira baarlamanka canada waxaa kale oo kasoo qayb galay isaguna siciid xaaji maxamuud oo isaguna ahaan jiray safiirkii soomaaliya u fadhi jiray dalka faransiiska magaalada paris cabdi holland ayaa kasoo qayb galay oo heesaalkan ka qaaday iyo dhalinyaro kale oo fanaaniin ah oo iyaguna magaalada toronto joogo oo dadkii aada u maaweeliyey waxaa kale oo zaro kamid a dadkii kasoo qayb galay ciyaartan caawa lagu soo gebagabeeyey centennial park ee magaalada toronto madaxa laanta af soomaaliga ee v o e cabdiraxmaan yebrow oo sida badan ciyaarahan oo kale kasoo qayb galo waxa uu hadal ka jeediyey halkaasi uu ku sheegay sida loogu baahan yahay in dhalinyarada loogu carbiyo ciyaaraha waxaana uu ka hadlay barnaamijyada xiisaha badan ee ciyaaraha sida faaqraada ciyaaraha iyo barnaamijyada kale ee ciyaaraha la xiriira oo v o edu ay sii dayso oo runtii dadku ay aada ugu guuxeen dadka markaad fiiriso aad ayay labada kooxood u kala taageerayeen labada kooxood ciyaar kulul ayaa dhex martay oo isku mari waayeen markaad fiiriso xagga weerarka iyo xagga difaaca intaba waxaana cayaar badan oo dhex maraysa labada kooxood aan kuu sheegay ee minnesota twins iyo kooxda kale banaadir f c ee magaalada toronto guusha ay ku raacday kooxdii banaadir f c oo rogooro ku badisay waxaana aad arkaysaba in labada kooxood dadka kala taageerayay in ay aada u xifaltamayeen oo kooxba dadka taageerayay ay aada iyo aada ula safraayeen waa gartay bal ibraahim waxaad iga warantaa ahmiyadda dad fara badan oo aada u kala duwan qurba joog waqooyiga america ku dhaqan haba ugu badnaadaane ay ciyaarahaasi sanadkii lix iyo labaatanaad sanadkan uga qayb galeen ahmiyadday u arkaan dadku maxay tahay waxa ay dadkani runtii u arkaan ahamiyad aada u weyn waxaad arkaysaa hooyooyin caruur yaryar gacanta ka haya oo albaabkii garoonka centennial bark laga soo gelayay saf ku jira waxaad arkaysaa hooyooyin kale oo inta carruurtoodii qaar isaga tega kuwii kale banaanka uga doona waxay cunaan iyo waxay cabaan runtii waxaa ka muuqata sida ay uga go-an tahay una jecel yihiin in ay arkaan ciyaarahan oo dhalinyadii soomaalida ay aada ugu xoog badan yihiin oo aada ay usoo gelayaan sababtuna waxay tahay sidaa la socoto magaaladan toronto dhalinyaro badan oo soomaaliya ayaa lagu dilay qaar ayaa ilaa ay hadda xabsiyada ku jiro marka si waxyaabahaas xunxun looga ilaaliyo dhalinyarada in bal la mashquuliyo oo ciyaarahan oo kale loo qabto oo ay halkan isugu yimaadeen ujeedada ugu weyn ahmiyadda ugu weyn zahra waa taasi aad buu u mahadsan yahay wariyahayaga ibraahim xasan daandurey oo ku sugan halka lagu soo gebagabeeyey xalay ciyaaraha magaalada toronto ee dalka canada uga socday soomaalida halkaasi kaga qayb gelisay soomaalida toddobaadka halkaad ka dhegeysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da
saddex cisho oo uu shir uga soconayay magaalada minneabolis culummada waqooyiga maraykanka ayaa looga hadlayay sidii loo ilaalin lahaa arrimaha burburka qoyska oo si weyn qurba joogta waayadan dambe ugu soo badanaysay iyo sidii ay culummadu gacan uga geysan lahayd ka hor istaagista dhallinyarada soomaaliyeed ay dhibaatadu ka haysato gudaha maraykanka gaar ahaanna kuwa ku jira xabsiyada ee loo haysto argagixisnimada iyo dembiyada kale ee kala duwan waryaheena maxamuud mascade ayaa waraystay sheekh xasan maxamed jaamac xasan dooye oo ah agaasimaha guud ee jamciyadda islaamiga ee waqooyiga maraykanka
shirkan waa shirkii shan iyo tobnaad ee jamciyadda islaamiga ee waqooyiga america waxyaabaha ugu muhiimsan oo sanadkan laga hadlaya waxaa weeye daa'yarta waddankan joogta iyo dhallinyarada ee dalkan maraykanka ku dhashay ama iyagoo yar yimid sidii fahamkooda iyo caqiidadooda iyo diintooda loo toosin lahaa diinta islaamka si aysan uusan ugu dhicinin maaragtay in ay diinta islaamka faham khaldan ka qaataan in ay macnaha ay diinta islaamka caqiidadooda ay qalloocato in islaamnimadoodii iyo waxa ay yihiin shaki uu ka galo in dadka dhalinyarada sidii looga ilaalin lahaa suuqa iyo maaragtay daroogada iyo gaangiska iyo waxyaabaha la xiriira qodobkaas runtii qodob muhiim u ahaa qoysaska waxaa laga hadlay soomaaliyeed iyo kuwa muslimiinta ee maraykanka ku nool sidii loo horumarin lahaa taas oo lagu horumarin karo in jamciyaddan oo maraakiis aada u tiro badan maamusho ay hoos yimaadaan in la tayeeyo maraakista qaybaha u dhimana lagu taro oo lagu siyaadiyo waxaad arka ku dhuftay in dhallinyarada arrintooda aad ka hadasheen dabcadna waad la socotaa dhallinyarada soomaaliyeed ee khaasatan kuwa ku dhaqan gobolka minnesota ee dhibaato dhinacyo fara badan le inay leeyihiin ta aad xustay ee ku saabsan diinta islaamka iyo waad ogtahay dhallinyaro badan oo soomaali ah in qaarkood dhowaantan xabsiyada loo taxaabula xirxiray qaar laleeyahay dalka dibaddiisa ay dagaal u aadeen tallaabooyinka aad isla soo qaadeen ee dhallinyarada sida aad sheegtay sida qaldan wax loo fahamsiiyey aad leedihiin sida saxda wax loogu sheegaya ama la qaadi karo qodobkaas shirkii sanadkii lasoo dhaafay baa aad looga hadlay laakiin sanadkan waxaa laga hadlay dhallinyarada si guud dhallinyarada runtii waddankan jooga culaysa iyo challenge badan baa haysta qaybta hadda sheegtay qayb ka mida weeye caqabaadka iyo dhibaatooyinka dhallinyarada haysta dhallinyarada marka waxay u baahan yihiin inay helaan masaajidda iyo santaradu inay noqdaan meelo dadka da'yarta ah soo jiidasho u leh oo ay ka heli karaan cuntooyinka fudud iyo meelaha dhallinyaradu ay ku ciyaaraan iyo maaragtay barnaamij dhallinyarada loogu talagalay waxaa marka xoog la saaray dhallinyaradu inay noqdaan goobaha masaajiddu inay noqdaan meelo dhallinyarada soo jiidasho u leh oo markuu gurigiisa ka soo tago uu yimaado taas oo badbaado uga ah inuu fikri qalloocan iyo caqiide qalloocan qaato inuu gaaloobo inuu diintii shaki ka galo inuu laadiini noqdo oo diin la-aan noqdo in uu ciyaal suuqoobo oo maaragtay naftiisa iyo ehelkiisaba uu dhibaato u keeno waa gartay dhanka kale waxaa dalka maraykanka lagu jiraa xilli doorasho oo musharaxiinta qaarkood ay leeyihiin weliba xisbiga jamhuuriga ninka ay soo doorteen donald trump dhinaca muslimiinta uu hadallo badan oo weerarayo uu ku durayo kaga hadlayo guud ahaanna ay jirto islaam nacayb laga dareemayo gobolkan minnesota laftiisana ay ka mid tahay meelaha islaam nacabka laga dareemo arrintaa ma ka hadasheen haddaad ka hadasheense maxaad ka tirahda arrinta islaam nacaybka waa laga hadlay waxaa laga hadlay maaragtay xalay u dambeysay masaajidka gudihiisa aan uga hadlaynay oo ahayd fataawo culummada la weydiinayay culummada waaweynoo joogta baa waxaa la weydiinayay mowqifka muslimiinta ee ku aadan islaam nacaybka ama islaamofobiyada waxaa la yidhaahdo doorashooyinka socda arrinta iyada mowqifka waxa weeye waxay u khuduucaysaa masaladan ama u noqonaysaa masaalixda iyo mafsadada hadday jirto maslaxad la gaarayo ayay culimmadu ku jawaabeen culimmada waaweyn ee dacwada maslaxad la gaarayo oo dhinaca siyaasadda lagu xaqiijinayo waa in dadka muslimiinta ay ka qayb qaataan oo codeeyaan oo masaalixda u codeeyaan hadday jirto mafsado iyo dhibaato la yaraynayo iyadana waa in la codeeyaa si dhibka iyadaa loo yareeyo marka annaga ka jamciya islaamiya ama urur diini ahaan ee doorka iyagu ma aha inaan dhahno ciddaa ha loo codeeyo ciddaa ha loo codeeyo laakiin waxaan leenahay dadka muslimiinta ah waxaa la gudboon oo welibana xilligan iyada ah ee si adag aan ugu adkaynaynaa oo ugu boorinaynaa inay codeeyaan oo ay u foodaan dadka maslaxadooda iyo danahooda wato oo markay la fadhiistaan yidhahdaan annagu ka muslimiin ahaan waxaan wadanaa qodobadan kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan qodobadan maxaad ka qabanaysaa qodobadan maxaad ka leedahay doorashaduna ma aha ee, maaragtay madaxweynaha keliya maadaama adinku aad culimadii aad tihiin oo eh, urur guud oo culimadii imaamiyadu ku midaysan jireen aad tihiin haddii adinku aydnaan ahayn ciddii la fadhiisanay cidda aad leedihin ha la fadhiisato oo qodobada hal iyo laba ha u sheegto ayay noqonayaan kuwaas waa su-aal aad u fiican culimmadu qayb bay ka yihiin anagu horena waa loo fariisan jirnay eh, madaxda markay eh, tartamayaan waa inay noo imaan jireen anigu waxaan ka hadlaya marka muslimiinta guud ahaan culimmadu qayb bay ka yihiin waa inay ugu horeeyaan eh, meelaha dadka muslimiinta ah ee qurbahu ay ku aruursan yihiin waa masaajidada masaajidaduna masaajid keliya maaha islamic center baa la yidhahdaa hadda sida kanaan joogno oo kale abubakar asadiiq islamic center oo minneapolis ku yaalla marka culimmadu waa dadka ugu horeeya oo la hadlaya oo odhanaya maxaad ka qabanaysaan masaalixda iyo eh, danaha ay leeyihiin dadka muslimiinta ah sidaa daraaddeed arrintaas waxaa lagu gabagabeeyey oo lagu soo khulaaseeyey dadka muslimiinta ah inay ka qayb qaataan eh, doorashada ayna u codeeyaan masaalixdooda iyo danahooda eh, meesha ay jirto kaasina waxa uu ahaa agaasimaha guud ee jimciyadda islaamiga ee waqooyiga maraykanka sheekh xasan maxamed jaamac oo u warramayey wariyahayaga maxamuud mascade
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale ayaan hawada idinka leenahay kaneecada xambaarsan fayruska zika ayaa la rumaysan yahay in ay soo gaartay gudaha dalka maraykanka sida waayadanba qaybo ka mid idaacaddeen aad ku maqlayseen inta la hubo waxaa isbitaalka gobolka florida ee dalkan maraykanka lagu dabiibay afar qof oo uu ku dhacay fayruskan zika haddaba saraakiisha wasaaradda caafimaadka maraykanka ayaa bilihii lasoo dhaafay ka digaysay cudurkan balse mudanayaasha koongareska ayaa ogolaanin dhaqaalihii lagula dagaalami lahaa cudurkan zikaha iyo kaneecada sida midna wariyahayaga michael bowman ayaa warbixintan inoo soo diray waa kanse jaamac buula jaamac oo inoo soo koobaya
inta badan bulshada maraykanku kaneecada waxa ay ku tahay mid wareerisa xilliga xagaaga un balse gobolka florida ayaa hadda u tixgelinaya khatar caafimaadka bulshada haysata waa kan gobarnarka gobolkaasi rig scott oo arrintaa ka hadlaya Four people in our state likely have the Zika virus as a result of a mosquito bite. This means Florida has become the first state in our nation to have local transmission.
afar qof oo ka mid ah dadweynaha gobolka florida ayaa qaaday cudurkan siika kadib sidii loo malaynayo markii ay kaneeco qaniintay taas oo micnaheedu tahay in uu gobolkeennu noqday kii ugu horreeyey ee waddankeenna ee cudurkan siika la isugu gudbinayo ilaa iyo meesha ugu shishayso galveston texas dadka qaar ayaa ka cabanaya qaniinka iyo caawimaad la'aanta ka haysato sidii lagu joojin lahaa kaneecada jimmy stewart waa mid ka mid a dadka degan gobolka texas isagoo arrintaa ka hadlayana waxa uu yidhi It does concern me for my children and my grandchildren, but I don't know whether it's going to do any good to be real worried about it because if it's here, it's here.
waxaan uga walaacsanahay carruurtayda iyo carruurtooda balse ma garanayo in ay wax wanaag ah tarayso in laga walaaco maxaa yeelay haddiiba ay halkan soo gaartay waa ay soo gaartay helitaanka cudurka siika laga helay dad ku sugan florida waxa ay hoosta ka xariiqaysaa saadaashii bilaha lasoo dhaafay ay saadaalinayeen saraakiisha caafimaadka ee gobolkan tom frieden oo ka mid ah saraakiisha hay-adda ka hortagga iyo xadidaadda cudurrada ee maraykanka oo arrintaas ka hadlayana waxa uu yidhi we are very likely to see isolated cases of uh, mosquito borne Zika waxaannu arki doonaa dhacdooyin farakutiris ah cudurkan siika ee ka dhasha kaneecada dhanka koongareskana ilaa iyo hadda hadaltiro unbaa laga hayaa senatarka jamhuuriga ee mitch mcconnell oo arrintaa ka hadlayana waxa uu yidhi We need to act, and we need to act right now.
waa in aan tilaabo qaadnaa waa in aan tilaabadaas hadda qaadnaa weli hal doolarna allaha ka dhigee dhaqaale looma qoondaynin la dagaalanka cudurkan aqalka sanadku waxa uu markii hore u qoondeeyey lacag dhan hal dhibic hal bilyan oo doolarka maraykanka ah balse wadaxaajoodka aqalka koongareeska oo ay aqbaliyadiisu haystaan xisbiga jamhuuriga ayaa hakiyey kadib markii ay walaac ka muujiyeen inay dhaqaalahani si uun uga faa'iidi doonaan qolyaha haweenka ilmaha ka soo rida kuwa bay-adda u olooleeya iyo su-aasha ay dimuqraadigu ay ka keeneen calanka koonfurta maraykanka ee loo yaqaan calanka isbahaysiga senator ridge durban oo dimuqraadi ah isagoo arrintan ka hadlayana waxa uu yidhi What did the Republican leadership in Congress produce? Unfortunately, they produced a package.
waa maxay waxtarka hoggaanka kongareeska ee xisbiga jamhuuriga nasiib darro waxtarkoodu waa mid dhan u janjeero oo aayihiisuna uu yahay fashil waana ay ogaayeen markii horeba senatarka jamhuuriga ee mitch mcconnell ayaa isna dhankiisa eedeeyey senatarada xisbiga dimuqraadiga waxaana uu sheegay in ay ishortaageen in la ansixiyo miisaaniyadda toddoba isbuuc ka hor intii aan fasaxa aqalka weli la gelin It's uh, inexplicable and unacceptable to not be able, on a bipartisan basis, to address this important public waa wax aan la fahmi karin iyo wax aan la aqbali karin in lala imaan waayo qorshe qanciya labada xisbiba si loo xalliyo arrintan muhiimka ah ee dhibaatada caafimaadka bulshada haysato cudurkan sika waxaa la filayaa in uu sii fidi doono oo u sii gudbo gobollo kale waa kan dr todd price oo arrintaa ka hadlaya Miami has a very similar climate as Houston. Miami has the same mosquitoes as Houston. Uh, and across miyaami waxa ay leedahay jawi la mida kan houston houstonna waxa ay leedahay mid la mid ah kaneecada miyaami sidoo kalena waxaa la mid ah golf koostiga taasina waxa ay xaalka ka dhigaysaa mid degdeg ah sharci dejiyaashu waxa ay dib ugu noqon doonaan dooda ku saabsan maalgelinta la dagaalanka cudurka sika iyo kaneecadaba markii ay shaqada ku soo noqdaan bisha sebteembar inta intaa ka horeysana maamulada deegaanada cudurkan siika looga cabsi qabo ama laga helayba waa in ay tabartooda ku tashadaan oo ay ka hortag iyo xakamayn mid ay ku tahayba ay qasnadooda ka fuliyaan warbixintaasi waxaa inoo soo koobayay jaamac buule jaamac waxaana inoo soo dira wariyaha v o e da michael bowman waa tahay saaray haddana aan jaleecna kaalintii fanka waa heestii maahidiya iyo cawaale aadan
codkaasi baxsan ee fanaanka cawaale aadan iyo heeska mahdiyaay idaacaddeenii ayaan kusoo gebagabeynaynaa waa jaamac bulle jaamac iyo anigoo ah saare cabdi axmed oo idin leh intaanu mar kale kulmi doonno maanta idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada inta ka horreysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.